habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaadaha bisha maarso waa lix iyo labaatan sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa toddobadii fiidnimo idaacaddeenna waxaa wadajir idinkugu daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho
gaarigii waa daba socday gaariga qarxaayo gaariga markuu qarxay holeci ana isu gaaray gaariga waa safaro waa ka cararay ilaahay wax iguma gaarsiin waa isdaba socna waxba nooma dhexibdo kadib bareegii waxuu ma qaban gaarigii waa iska furay furihiisii wixiisa asagoo ka taagay waa iskaga soo caray isagoo gubanayo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan dhismaha ciidamada soomaaliya askari kasta oo furanta ku tala gashay waxaa laga rabaa inay shan askari ay daba socoto isugu dagaalamo waa shantii askari haddaa la buuxay askariga ma dagaalami karo kow xagee kii kii saadku u hayay kii rasaasku u hayay kii caafimaadku u hayay kii maamulka lacagku u hayay kii shidaalku hayay shantaas waa in la helaa suo ninkaan u hal qof u hayay hal qof isugu dagaalamo
qodobadaasi warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay shalay toogasho ku dileen shan nin oo lagu eedeeyey inay yihiin basaasiin raggan ayaa lagu eedeeyey inay la shaqaynayeen hay-adda c iyada ee waddankan maraykanka al-shabaab ayaa sheegtay dilka raggaasi in ay ka dhacday deegaanka yaaq barawe oo gobolka baay ka tirsan al-shabaab ma soo bandhigeen cadeymo loo adeegsaday toogashada dadkaasi ay basaasnimada ku eedeeyeen dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay mowqifkeeda rasmi ah ee buuraleyda goron hights uu yahay in dhulkaasi ay leedahay syriya islamarkaana ay si aan sharci ahayn ku haysato dowladda israa'iil sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in go-aan walba oo aqoonsanayo buuraleyda golan hights uu yahay dhul ay leedahay israa'iil inuu yahay mid baadil ah oo aan waafaqsanayn qaraarada caalamiga ee baasha caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay saxiixay go-aan uu uga aqoonsanayo buuraleyda golan hights inay tahay dhul ay leedahay israa'il go-aankaas oo ay ka soo horjeesteen wadamo badan oo muslimaa
dowladda sacuudi arabiya ayaa ka hortimid go-aanka madaxweyne donald trump oo isniintii dhulka golden heights ee syriya ugu aqoonsaday dhul ay israel leedahay sacuudiga ayaa cambaariyey tallaabadaasi kuna sheegay mid xadgudub ku ah xeerarka caalamiga sacuudiga carabiya waxaa muujinaysawaxay muujinaysaa ayaa lagu yiri war ay soo saartay didmadeeda qayaxan iyo cambaaraynta ku aadan go-aanka maamulka trump ee dhulka golden heights ugu aqoonsaday dhul israel sidaasi waxaa lagu yiri bayaan lagu daabacay wakaalada wararka dalka c s p a golan weli waa dhul carbeed syriya oo la haysto islamar ahaantaasina aqoonsiga ah in israel ay leedahay waxa uu xadgudub ku yahay xeerka qaramada midoobay iyo qaraarada caalamiga ayaa lagu yiri bayaanka tani waxa ay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelan doonta hanaanka nabadda bariga dhexe iyo xasiloonada gobolka ayaa lagu sii daray bayaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo maamuladii hore ee mareykanka ayaa mar walba u arkay golan heights dhul la haysto oo dib u soo celintiisa ay qayb ka noqon lahayd wadaxaajood buuxa oo heshiis nabadeed ay ku gaaraan israel iyo syriya israel ayaa dhulka golden heights ku qabsatay dagaalkii ii oo carabta iyo israel dhex maray waxaana dhulkaasi ku darsatay
weli isla wararka buuraleyda golden heights ayaanu ku jirnay ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa intii uu soo gebagabeeyey socdaalkiisa maraykanka si uu uga jawaabo weerarkii gantaalaha ee laga soo riday khasa waxa uu hadiyad weyn ka helay madaxweynaha maraykanka oo hortiisa ku saxiixay mowqifka maraykanka ee ah in buuraleyda golden heights ay ka mid yahay dhulka israa'iil madaxweynaha maraykanka ayaa warbaahinta isaga oo la hadlaya waxa uu yidhi arrintan waxay ahayd mid muddo dheer soo socotay waxaana ahayd inay qabsoonto tobaneeyo sanno ka hor netanyahu ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in madaxweyne donald trump uu guul ciidan oo qarni barkiis ka hor dhacday uu maanta u beddelay guul ergeyn oo shalay ahayd go-aankan ayaa aqalka cad ay taageero xooggan oo ay ku siinayaan ra-iisul wasaaraha netanyahu oo ololo xoogan doorashada dalka israa'iil lagaga horyimid dhowaan un ayay ahayd markii booliska dalkaasi ay ku soo eedeeyeen ra-iisul wasaaraha israa'iil dembiye isugu jira laaluushbixin musuq maasuq iyo ku tagraflid awoodda xafiiskiisa
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o aynu gudagalno qodobada idaacadda aan idinku hayno ugu yaraan hal qof ayaa dhintay laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baabuur ay dadkaasi la socdeen uu ku qarxay agaarka isguiska kilomitr for ee magaalada muqdisho maanta qarxan ayaa imaanaya afar maalmoodun kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo howlaha guud oo ay ku dhinteen shan iyo toban qof wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulaahi aa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray qaraxa wuxuu ahaa mid lagu soo xaro gaari kuwa raaxada ah wuxuu ka dhacay isgoyska taleex oo ah meel mashquul badan oo gaadiidku iskaga kala gudbaan waxaa ku geeriyooday wiil dhallinyaraha oo gaariga waday waxaa ka badbaaday aabbaha wiilka dhalay oo gaariga la saarnaa goobtoo taga waxayd kadib waxaan kula kulmay aabbaha jirkiisa waxaa ka muuqda dhiig badan waxaa soo gaara dhaawac fudud aan cuslayn way ku adkayd inuu ila hadlo way ku adkayd inuu xog badan ka bixiyo sidii waxu dhaceen waxaa ka hor muuqda wiilkiisoo daqiiqada ka hor ay sheeko wadaag ahaayeen balse qaraxa uu ku waayey waxa keliya u sheegay v o ada waxay ahayd inuu aaminsan yahay qaraxa in looga soo xiray meel gaarigay ka soo dhaqdeen oo waxayd ka hor ay ka soo dhaqaaqeen qaraxa kadib gaariga waxaa ka kacay dab xoogan wuxuuna saabay inay gubtaan gaadiidkii ka dambeeyey wiil dhallinyaraha ayaa watay gaariga ku xigay midka wiilkuu ku dhintay asaga wuu badbaaday waxna sooma gaarin goobta ayaan kula kulmay wuxuuna v o ada kaga sheekeeyay siday u dhaceen iyo wuxuu ugu horreeyuu arkay markuu qarxaya gaariga ka horreeya wiilka yaruu ku dhintay gaarigii waa daba socday gaariga qarxaayo gaarigii markuu qarxay holeci ana isoo gaaray gaari waa iska furay waa ka cararay ilaahay wax iguma gaarsiin darawalkii kan gubtay haa dambaa watay waa isdaba socna waxba nooma dhexiblo gaarigii markuu anigoo socdo ayuu qarxay anigina waa ku tagay gaarigaygii kadib bareegii waxuu ma qaban gaarigii waa iska furay furihiisi wixiisa isagoo ka taagan waa iskaga soo cararay isagoo gubanayo yarkii darwalkii meesha laga soo saaray oo gaarigiga horeeyo meeda oo kala go-an wax kaloo arka malana gaariga waa soo caaday waa daba joogtay maxaad maqasho qofka ugu horey maqasho maxay ahayd haddi waad dareemi kartaa jug hadday dhacdo inaa aniga meesha ee tahay eriyay ma kala aqoon bas nafsadda waxaa ay kaliftay inaa gaariga iska fura carro inuu keega ahay inuu ka kala ahay ma kala garanayo gaarigaaga maxaa gubay marka maadaama uusan koleci dambe aa ku tagay gaarigayga wuu socay sooma gaarigaana ma istaagsanayn sidaa u wada soconay hal mar bug markuu qarxay anna keegi waa ku tagay asigaa barig u noqday anna sidaa gaariga iskaga fura kasoo carray gaariga marka halkan aad kaga soo dhacdeen mase muddo dheer aad soo daba joogtay maya maya maya halkaan aan kusoo dhacnay maba aqoon baan gaarigaan waddada unbaa ku kulannay bas wax kaloo aqoona isuma lahayn ma isdaba socon laakiin qaraxa intaana ku wada kulannay
maalintii sabtida ayay ahayd markii qarakhyo iyo weerro isxiga ay ku qaadeen ururka al-shabaab xarumo wasaaradeed oo muqdisho ku yaala halkaas ay ku dileen dad shacaba iyo wasiir ku-xigeenkii shaqadii arrimaha bulshada xildhibaan sakar ibraahim cabdalla maalintii shalayna madaxweyne maxamed cabdulaahi wuxuu tegey xarunta wasaaradda gaashaaniga iyo xerada ciidanka jenaraal goodal halkaas oo ciidankuu kula hadla mar kale lagu celiyey la dagaalanka al-shabaab ee xilligan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
magaalada dhuusamareeb ee gobolka guudguduud waxaa maanta tegay wafdi ka socda dowladda federaalka oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye xilli uu weli khilaaf siyaasadeed ka dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulka galmudug haddaba wafdigan iyo waxyaabihii ay kala hadleen mas-uuliyiinta galmudug ayaa cabdiwaaxid macalin isaaq wariyaha iyaga magaalada gaalkacyo waxa uu ka wareysay cabdiweli jaamac barre agaasimaha warfaafinta madaxtooyada galmudug wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi maxamuud fikriye ayaa maanta soo gaaray sidaad la socoto magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug socdaalka wasiirku waxa uu daarraa sida uu u suurgeli lahaa xaaladda ee dowlad goboleedka galmudug maadaama marka laga yimaado inuu yahay wasiir ka tirsan xukuumadda uu yahay mas-uul kasoo jeeda dowlad goboleedka galmudug ee waxaa si diiran usoo dhaweeyey wasiirka ee labada gole ee dowladda kadibna waxa uu kulamo la qaatay ee madaxweynaha dowladda galmudug gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxa xukuumadda iyo qaar kamida golaha wasiirada ee waxyaabaha ay ka wada hadleen amaba ee ay ka wada hadlayeenna waxa uu ku saabsanaa sidii uun xalal waara looga gaari lahaa madmadowda siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug wasiirku wuxuu dhegaystay tabashooyinka madaxda kala duwan ee dowladda galmudug ay jeedinayeen oo la xiriiray in dowladda soomaaliya ay waxyaabo badan oo gobolkan ahaa ay ka gaabisay ilaa iyo haddana shirku uu soconayaa oo madaxweynaha iyo wasiirku weli kulamo kale ayaa isugu laaban oo ma jiraan wax is-afgarada amaba heshiisa oo ay ka gaareen waxyaabaha iminka taagan cabdiweli ma jiraan qodobo si gaar ah hoos loogu ugu qotomay oo looga hadlay runtii waxyaabo badan ayaa si gaara loo eegi doonaa marka laga yimaado tabashada dowladda goboleedka galmudug aad la socoto in ku dhow muddo sanadaba in ay dowladda dhexe ka tirsanaysay waxyaabo badan oo dhinacyo kala duwan leh haddana wasiirku waxyaabo kala duwan ayay ka wada hadli doonaan madaxweynaha iyo wasiirka waana in la wadaagi doonaa markii kulamadu ay soo dhammaadaan waxyaabaha ka soo baxa wasiirka sida hadda aan wararka ku helaynaa waxa uu u gudbay degmada gurceel ee gobolka galgaduud ma shir kalaa isugu harsan dhinacyada dowladda federaalka iyo galmudug fari kama qodna kulamadu weli fari kama qodna labada dhinac hadda si hordhacaya isku arkeen waxay isla meel dhigeenna ma jiraan marka la eego waxyaabaha la isku hayo sidaas sheegtay wasiirka gurceel ayuu u gudbay wuuna soo noqon doonaa oo halkeeda ayaa laga sii ambaqaadi doonaa kulamada ee madaxda galmudug iyo wasiirka dhex mari doona dowladda federaalka mowqifkeeda ku aadan galmudug sida wasiirka arrimaha gudaha uu shaaciyey ee doorashada in aysan dib u dhacayn ayuu sheegay galmudug waxaa iyana sheegatay mowqifkaa ka duwan marka isu soo dhowaashuhu muxuu noqon karaa cabdiweli haddii aad fiirisid labada dhinac halka ay kala joogaan waxaad la socotaa in dowlad goboleedka galmudug ay waktigeedii marka la eego dheeramkeedii una weli fari ka qodnayn islamarkaana dastuurka dowlad goboleedka galmudug ay ku qeexan tahay muddada rasmiga ah ee doorashadu ay ku beegan tahay oo ah saddex sano kadib kolley wuxuu noqon doonaa in la isugu yimaado meesha biyo kama dhibcaanka ah iyo waxyaabaha galmudug markaasi ay hadda qorsheynayso oo ah in dowladda dhexe ay faragelinta ka dayso islamarkaana ay u tixgeliso dastuurkeeda iyo rabitaanka shacabkeeda iyo siyaasiyiinteeda kaasi waxa uu ahaa cabdiweli jaamac barre agaasimaha warfaafinta madaxtooyada galmudug oo u warramayay cabdiwaaxid maan isxaaq halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a markana kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista aanu ku eegeyno maanta ciidamada milatariga soomaaliya tirada u diiwaan gashan iyo caqabadaha haysta dhismaha ciidanka haaruun macruuf ayaa inoo soo jeedinaya
soomaaliya waxay leedahay ciidan cududdiisu gaadhayso soddon kun oo askari kuwaasoo isugu jira shan iyo toban kun oo u diiwaan gashan dowladda federaalka iyo ilaa labaatan kun oo ciidamada maamul goboleedyada ah oo ka barbar dagaalama ciidamada dowladda qiimayntii ugu dambaysa ee dowladda soomaaliya ay ku samayso ciidanka dowladda bishii disembar labada kun iyo toddobiyo tobankii waxay ahayd in ciidanku guud ahaan tiradiisu ay dhan tahay in ka badan lix iyo labaatan kun kuwaasi oo ku jira liiska dowladda hase yeeshee tiradaasi waxaa ka mid ah ilaa sagaal kun oo ciidan isugu jira howlgab kuwa curyaamay kuwa da'ah iyo weliba agoonta askarta haddaba dhowaanaya howlgalka midooda afrika ee amisom waxay qiimeyn ku sameeyeen ciidamada ku sugan maamul goboleedyada ee gacansaarka la leh kuwa dowladda federaalka qiimayntan oo nuqul ka mid ah uu helay barnaamijka kabaarista waxaa la sameeyey intii u dhaxaysay bilihii maarso labada kun iyo siddeed iyo tobanka ilaa janaayo labada kun iyo sagaal iyo tobanka qiimayntan waxaa laga sameeyey maamul goboleedyada jubbaland galmudug koonfur galbeed iyo maamul goboleedka puntland qiimayntani waxa ay dhigaysaa in ciidamada ku sugan maamul goboleedka jubbaland ay dhan yihiin shan kun toddoba boqol iyo shan iyo toban askari kuwa ku sugan maamul goboleedka galmudugna ay dhan yihiin shan kun toddoba boqol iyo konton iyo afar askari ciidamada ku sugan maamul goboleedka koonfur galbeed ee la diiwaan geliyey waxay dhan yihiin saddex kun laba boqol iyo soddon iyo kow askari halka ciidamada diiwaan gelisa amisom ee ku sugan puntland ay dhan yihiin shan kun laba boqol iyo afartan iyo sideed askari amisom sheegtay in ciidamada la qiimeeyey ee ku sugan puntland ay ka tirsan yihiin booliiska maamul goboleedka ee ay ka mid ahayn ciidamada daraawiishta ee puntland amisom waxay qiimayntan ku sheegtay in markii hore loo sheegay in maamul goboleedka hirshabeelle aysan lahayn ciidamo maamul goboleed sidaasi darteedna aysan qiimayn ka samaynin maamulkaasi inkastoo haddana goor dambe lagu wargeliyey in ciidamada hirshabeelle lagu qiyaasay inay dhan yihiin afar kun iyo shan boqol oo askari ujeeddada ay amisom u samaysay qiimayntan ayaa ku sheegtay inay tahay soo tiro koobista ciidamada maamul goboleedyada si loo fududeeyo in dowladdu ka kaalmayn karto dhinacyada la dagaalanka al-shabaab iyo inay gacan ka geysato qorshaha iskudhafka ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada si guud waxay qiimayntani sheegtay in ciidamadani ay cudud leeyihiin hase yeeshee kartida ay kaga hortegi lahaayeen al-shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan ay kooban tahay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho ayaan weydiiyey sida u arko qiimaynta ay amisom ku samaysay ciidamada maamul goboleedyada gaagti aniga hadda numbarkaas waa okay waa saas iyo ma aha mid lama dhigi kara laakiin waxaa la ogahay dowlad goboleed kasta inay leedahay daraawiish iyo booliis laakiin waa aada u macquul u tahay markii laisku daro namaradaas inay gaaraan numbarkaas ay sheegayaan waxaana aada iyo aada u fiican maadaama ciidanka xoogga dalka soomaaliya la og tahay tirada la isku raacay iyo heshiiska la galay uu sideed toban ku yahay waxaa keliya ciidanka xoog dalka soomaaliya oo ku talagelaya waa ciidamada gobolada oo markii lagu daro labaatankaas kun ilaa sideed toban kun markii lagu daro waa garan kartaa waxaa tegayna dhowr iyo soddon iyo sideed kun soddon iyo sideed kun waa ciidan wax horeyn kara paul williams oo ah macallin wax ka dhigay jaamacadda george washington university waxa uu dhowaan daabacay warbixin uu kaga hadlayo dadaalada laga soo maray dhismaha ciidanka soomaaliya iyo caqabadaha hortaagnaa waxaan weydiiyey marka hore inuu iga warramo waddamada tobankii sane ee lasoo dhaafay isku dayayey inay tababaraan ciidamada soomaaliya
tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaan aragnay ilaa iyo labiyo toban waddan oo kala duwan kuwaasi oo tababaro iyo taageero siiyey ciidamada soomaaliya markii hore waxay taageeradaasi siiyeen dowladdii kumeelgaarka ahayd haatanna waxay siiyaan dowladda federaalka waxay waddamadaasi kale yihiin iyadoon sababo gaara loo kala horumarinaynin burundi jabuuti etoobiya talyaaniga kenya suudan turki imaaraadka uganda u k u s a midowda yurub midowda afrika iyo qaramada midoobay intuba waxay bixiyeen taageero kala duwan waxayna tababar siiyeen ciidamada qaarkood waxay kaloo bixiyeen qalab iyo talooyin qaasa oo ay siiyeen ciidanka tababaradaasi badankood waxay ka dhaceen dibadda soomaaliya dagaalka dartiis markii dambena waxaa loo soo raray gudaha soomaaliya waxaana ay ka socdeen muqdisho dhowaan ayuun bayna u sii wareegeen magaalo madax goboleedyada sida baydhabo iyo kismaayo
askarta xilligan u diiwaan gashan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan soddon kun waxaa horumarkooda dibudhacyo u keenay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda waddanka waxaa kaloo caqabada ay ka yimaadeen hubla'aan haysata taasi oo ka imanaysa qabatayka ee soomaaliya iyo mushaharka oo aysan si joogto ah u helin sannadkii hore ayaa dibudhac xooggan uu ku yimid qorshihii iskudhafka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kadib markii madaxda maamul goboleedyadu ay joojiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe islamarkaana ay xiriirka u jareen taasi beddelkeedana waxay maamul goboleedyadu ku hanjabeen inay samaysan doonaan ciidamo u gaar ah oo iskudhaf ah oo la dagaalama al-shabaab tiradooduna ay dhan tahay shan kun khabiirka paul williams ayaan weydiiyey doorka khilaafka siyaasadeed iyo caqabadaha kale ay ku lahaayeen dhismaha ciidamada soomaaliya waxaa kaloo aan wax ka weydiiyey paul williams in ciidamada dowladda soomaaliya ay xilligan awood u leeyihiin inay mas-uuliyadda kala wareegaan ciidamada amisom There's, there's no quick answer to that, but the, the simple answer is you can't just train and equip a national army into existence. And that's because there's a number of key challenges. Um, I think there are three of them, really. The first is political. I think by far ma jirto jawaab degdeg ah oo taas loo hayo laakiin jawaabta ugu sahlan waxaa weeye kuma abuuri kartid ciidamo qaran inaad tababartid isla markaana aad qalabaysid keliya sababtoo ah waxaa jira dhowr caqabadood oo waaweyn oo aan isleeyahay waa saddex tan ugu horeysana waa siyaasadda ta ugu muhiimsan waxaa weeye waa inay jiraan heshiis siyaasadeed oo ay gaaraan hogaamiyayaasha waddanka iyo indheergaradka waddanka oo ah inay doonayaan dhismaha ciidan qaran dhibaatada soomaaliya waxaa weeye waxaa jiray murano badan oo u dhexeeyey indheergaradka siyaasadeed iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kala duwanaanshahaas aragtiyeed waxay suurtagelin waayeen in la isla meel dhigo istiraatijiyad qaran oo dhismo ciidan qaran ah sababtoo ah halkii laga dhisi lahaa ciidamo daacad u ah waddanka waxaad arkaysaa iyadoo ciidanku daacad u yahay qabiil ama shakhsiyaad hogaamiyayaal ah sidaa darteed tan ugu horreysa waa siyaasadda oo looga baahan yahay isku imaansho iyo dib u heshiisiin madaxda siyaasadda ee federaalka iyo gobollada inay ciidan dhisayaan nasiib darro taasi ma dhicin
haddaba qiimaynta ay amisom ku samaysay ciidamada maamul goboleedyada waxay ku sheegtay in ciidamadani guud ahaan ay ku yar yihiin saadka iyo agabka daruuriga u ah ciidanka qalabka ay haystaan ciidamada maamul goboleedyada qaarkood maba shaqaynayo sida ay sheegtay qiimayntu waxaa sidoo kale aad u kooban baabuurta ay ku dhaqdhaqaaqi karaan goobaha ay deggan yihiin ee hoyga u ahna waa kuwa burbursan ama kumeel gaar ah jenaraal jamaal xasan farey waa taliyaha ciidamada daraawiishta jubbaland ee gobolka gado waxaana uu la socday qiimaynta lagu sameeyey ciidamada jubbaland waxaan si gaara wax uga weydiiyey dhibaatada cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya ay ku hayso qalabaynta ciidanka haddii ay yihiin heer dowlad federaal iyo heer goboleed intaba ma haystaan ciidanku taangii horta isagu warkiiba ma jiro madaafiicda waaweyn oo culculub sidoo kale gawaarida gaashaaman oo ama beebeeyada ama baabuurta kale oo gaashaaman saasoo kale ma haystaan hubka lidka taangiga la yidhaahdo oo garabka lagu qaato oo garnaylada ah sida qoryaha ambaasiyaasha iyo qoryaha milaanka iyo strinka iyo hubka la yidhaahdo ma haystaan dib gacmeedyada iyo hubka lamidkaa marka waxaasoo dhan ciidamadu waa ka maqan yihiin sidaas darteed had iyo jeer dhibaatada goobaha dagaalka oga timaado kuwaasa ugu weyn inta badan waxyaalaha ay haystaanna waa qalab u badan qalab gaboobay oo duug aho xilliyo hore la isticmaalahayay ama dowladuhu xilliyo hore ay soo saareen oo gaboobaygu u badan yahay wax hadda gacantooda ku jiro oo oon lahayn dayactir iyo isay baarti midna marka dhibaatooyinkaasoo dhan ba weeye kuwa ugu daran oo hadda ciidamada caqabadaha ku ah howlgalladoodana wax u dhimaayo inta badan
haddaba markii ugu horreysay muddo sannad ah ayaa saraakiisha gaashaandhigga ee soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in bisha dambe ee abril ay bilaaban doonto isku dhafka ciidamada federaalka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho ayaa waraysi khaas ah oo uu siiyey galka baarista ku sheegay in la xarayn doono ururkii ugu horreeyey ee isku dhafaya ciidamada federaalka bartamaha bisha abril ee soo socota
markaan kuu sheego hadda waa waa lagu heshiiyey kuliyadii jaanisiyaa la dhihi jiray baa loo qorsheeyey aniga eydka ugu horreysay waa saxiixay ciidamadii ugu horreeyey kun iyo labaatanaad iyo toddobaatan iyo labaad iyo laba iyo tobanka abril ja way soo magacaabeen disaskii waxaa dhiman kismaayo iyo iyo lixdamaad keliya ka dhiman yaa ururka ugu horreeyey in la helo oo maanta meeshaas lagu helayo laakiin faraq baa u dhexeeya qaybaha ciidanka xoogga dalka gobolada jooga iyo maleeshiyada iyo ciidanka maamul goboleedka ciidan maamul goboleeda oo lagu dhafayo kuwa xoogga dalka ma jiraan miya waa jiraan laakiin hadda waxaan horumarinaynaa ciidanka xoogga dalka marka hore aan isku dhafno oo ciidanka xoogga dalka soomaalida isku dhafan uu tago gobolka asagaa markaas gobolka wuxuu ka noqonaya miisaan in ay dhici karto gobolkana inuu markaas dabadaas dhaco qiimayntii ugu dambeysee la sameeyey operational rade assessmentii la sameeyey sebtembar ilaa december labada kun iyo toddobiyo tobankii qeybta koob iyo labaatanaad keliya ayaa waxaa la yidhi ayaa qabiilo kala duwan ka koobnayd ciidanka xoogga dalka inta kale qabiilo uma badnayn qabiil kasta lagama heli karin haruun waxay ku xiran tahay deegaanka maha wax soomaalida rabto for example haddaad magaalooyinka soomaalida tuulaa tegeysaa masalan tuulaa ciidanka qoraysa waxaa dhici karta tuulaas markaad ku qorto tuuladaas hal reer inuu u badan yahay marka ciidanka aad qorto tuuladaas reerkaas u badanaa laakiin ma dhici karto hal reer oo keligiis gobol dhiga marna ma jiro soomaaliya hadda waa ogtahay ma jiro ha la kala badnaado laakiin cid walba way ku jirtaa oo gobolka jirta qiimayntii lagu sameeyey ciidamada dowladda federaalka sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka waxyaabaha lagu ogaaday waxaa ka mid ahaa in ciidamada dowladda federaalku aysan wada hubaysnayn islamarkaana aanay u dhammayn qalabkii dagaalka halista ugu weyn ciidanka waxay ka haysatay oo lagu ogaaday qiimayntaasi in boqolkiiba toddobaatan oo keliya ciidamada dowladda federaalka ay hubaysan yihiin haddaba tan iyo xilligaasi wax ma iska beddeleen hubla'aantii haysatay ciidamada qaarkood jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho ayaan hordhigay su-aashaas afeer abuhaysan weli way jiraan sababaha ugu kowda ka midnaa waxaa wey laba sababood anuu koley saa ark ko kowda dalkaan wada qabtayn baa taa labay labo dalkan dhaqaalo badan ma laha oo intaasoo hub kusoo goto onte marka tembery waxaa isku dhacaysa inaa xooga yar soo goto xooga yar qori marka xooga lacag markii laga soo gorto soo gadanaysa saddex boqol oo shan boqol oo shan boqol oo kale dadka ma wada gaarsiin ciidanku ka badan yahay markaas onte marka tembery way dhacaysaa laakiin adi inde ciidanku waa hubaysmaya la iskuma hayo marka laaki marka imisaa haddaad ku qiyaasi lahayd boqolkiiba soddonkii may taagantaha intaa hubla-aanta mise way ka yarta ciidanka badana ugu haysaa laakiin ciidanka sidaad ogtahay maalin walba waa la qoray kala qoray maanta uma haysto waa gartay aweel daba ka daloolo laakiin dowladduma waxay u weyday a k forty seven a k forty seven isla midda kale maanta haddaad soo qorto kullin kunkaas in aa hubayso beri isla sitimaanka dambe another five hundred kun kala u baahan tahay soo ma away ku qaadantay marka waxa weeye ciidanku waxaa la yidhaahdaa askari kasta oo fronta ku tala gashay waxaa laga rabaa inay shan askari ay daba socoto si u dagaalamo waa shantii askari haddaad la buuxid askarina ma dagaalami karo ko xagee kii kii saas u hayay kii rasaas u hayay kii caafimaadku u hayay kii maamulka lacagta u hayay kii shidaalku hayay shantaas waa in la helaa si ninkaan u hal qof u hayay hal qof si u dagaalamo
dhowaan waxaa gelgelay haddaba ciidamada dowladda soomaaliya cabasho ka imanaysa unugyada ciidanka qaarkood kuwaasi oo sheegaya inaan mushahar la siinin muddo afar bilood ah ciidamadan qaarkood ayaa ka soo baxay saldhigyadoodii isbatoore cali dhuux shaa weeye waa afhayeenka ciidamada ka soo baxay furinta dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe waxa uu galka baarista uga warramay waxa ay ka dacwoonayaan adiga shakhsiyan imise bilooda mushahara kaa maqan afar bilood afar bilood imise garaamoo cunto ah kaa maqan afar bilood idan la mid marka lacag intee la eg weeye marka la sugayo raashinka iyo mushaharka kaa maqan wallaahi mushaarka iyo raashinka macni hadda aniga wax ku tal hadda aan kusiin karo ma laha mar waxay soo tuurayeen bil boqola mar boqol iyo soddon mar boqol labaatan iyo sideed oo mushaara mar meelisbayso oo adiga waxay rabaan ay soo tuurayeen oo toban iyo shan labaatana hadda waxay rabaan ay soo tuurayen wax ku tal hadda kuma siin karo yani mar wixii nala siina oo ku qanacsaneen qoys ma leedahay caruur ma leedahay reer xaas ma leedahay ha caruuraan leehay aniga afar caruuraan leehay xaasaan leehay hadda cid kalena kuma tiirsaniya xooga dalka unbaan ku tiirsanahay meeshaasna unku wax ka biisaa oo nolosha ka maaraystaa caruurtaada da'dooda waa imise iskuul ma dhigtaan iskuul iyo waxaasaa ka hadlaysaa adigu meesha wadanka waxa waaye waxay la cunaya raadiho adigu iskuul iyaa ka hadle iyo meesha meesha waxaa ma yaalin haaruuno ma la idin diiwaan geliyey oo ma diiwaan gashan tihiin mushaharkiina meelaha laydinku soo dirayo iyo diiwaankiina dhan ma laydinka qoray waa nagala qoray meeshaana haaruuno waa la socotaa soomaaliya waxa waaye taliyo xoog marka la magacaabo wuxuu sameeyaa yacni tirakoob mid kalaa imaanayo wuxuu leeyahay wixii hore waxba kama jiraan tirakoob kaloo cusub mid kalaa imaanayo tirakoob cusub hadda kombiyuutaradii ama buuxinaba waa garta waxaa laga yaabaa iyaga inay ku doodayaan ciidan hadduu jiro mushaharku ka maqan yahay waa ciidan aan diiwaan gashanayn ama waa ciidan mar walba aan laga helin xeradii ama meeshii u ahayd saldhigga jawaabtaada maye intaas ma aha fiiri xooga dalka waa taqaanaa ma aha in- in mas-uul nin mas-uula inuu media soo istaago u yidhaaho wax mujaal aan siinin oo dhiman ma jiraan inuu ka dhaha ma aha ciidanka xooga dalka waxaa la rabaa inuu yimaado ba- een, faraha ay leeyihiin oo yidhaahdo ay adiga magacaa waa qaadatay adiga ma qaadan oo qabso ah intaasaa laga rabaa maaha inuu media istaago u yidhaaho annaga waan siinay waxa qaylinayna waa beentood taas ma- annaga ma- naftayna ma qancinayso dadkana ma ku qancayaan waxaa kaloo jirta laleeyahay ar dhufayskooda intay ka baxaan waardiye u noqda nin wasiira ama xildhibaana markay doodaanna yimaada saldhigga marka kalena dad kale la shaqaysta iyo hay-ado kale maya taasi taasi ma jirto haddii ji- haddii ay jirtana ayagaa ugu waaweyn oo sameeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo yani ayagaa laga rabaa in yani marka hore meesha laga soo saxo mogta halkaas laga soo saxee isagaa macnaha marka hore sameeyo oo askarta qaraabadiisa qorto oo yidhaahdo imow xilaalee magacaabay xaggaa kasoo ta kadibna ma- een inuu baxo taliye xoog iyo baanduulo xoog usoo maro yidhaha askarigaas aniga ha laygu qoro shaqo leexsan laygu sameeyo sidaasay ayagana ku tagaan taliyaha ciidamada soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho oo aan waraystay ka hor inta aysan ciidamadu ka soo bixin furimaha dagaalka waxa uu barnaamijka galka baarista u sheegay in mushaharka ciidanku ay qaataan aanu ku filnayn Ee, hadda mushaarka ciidanku dowladdan sida u timid aad bay wax iskugu taxalluubsay ciidanku mushaarka sinu helo marka ciidanku mushaarku waa helaa oo waa la siiyaa mararka qaarkood for technical reason unit baa daaha ama magaciisa waa daaha laakiin lacagtu meel bay taalee lama waayo ladhihi maayo lacagtaasi ma ma taalo marka ciidanka mushaarku waa qaataa Ee, mushaarada meesha taala waxa weye makuu filan yahay this is the issue oo loo baahya in laga hadlo mogtahay mushaarku waa la siiyaa laakiin mushaarkaas mid ku filan ma yahay askarigii soomaaliya aniga waxaan qabaa aasindaraya ciidanka xoog dalka mushaarkaas kuma filna sababtaan kuu sheegaya askariga soomaaliyeed boqol iyo soddon doolar buu leeyahay boqol iyo soddon doolar magaaladan uu joogo ee uu ku dhashay oo relativekiisu joogaan oo adeerkiis joogo eedadiis joogo abtigiis joogo ku noolaan karaa laakiin haddii laga bedelo uu ku noolaan karo meel wax kasoo daysada male meel cid wax siinaysa male cid yaqaanaba male marka isku dhabkii waxba u dhimaysaa in askariga uusan haysan shaar ku filan
haddaba dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa laga doonayaa inay ciidamada xoogga dalka soomaaliya u dhammaystirto qalabka iyo agabka ay u baahan yihiin iyo in sidoo kale la siiyo gunooyinka iyo mushaharkooda laguna siiyo wakhtiga ay u baahan yihiin si ay dowladda iyo dalkaba uga difaacaan cadowga
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf dhegeystayaal halkaad kala socoteen barnaamijka kalka baaristana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waddanka ingiriiska waxaa lagu soo gebagabeeyey ciyaaro ka tirsan reebka ciyaaraha taegwanduga ee olombigada dalka jabaanna lagu qaban doono sanadka labada kun iyo labaatanka ciyaartooy soomaaliyeed oo ka qayb galay tartankaasi ayaa abaalmarino dahaba kaga guuleystay wadamo dhowra oo ay la ciyaareen jamaal axmed cismaan ayaa qadka telefoonka ee ingiriiska kula xiriiray axmed ciise krish oo ah guddoomiyaha ku-xigeenka xiriirka ciyaaraha tigwandoga marka waxaa tartanka u ahaa tartanka ciyaaraha taekwondo g one ay ahaan marka waxaa nooga qayb galay somali taekwondo federationka qeybta xiriirka xiriirka taekwondoga soomaaliyeed qeybta oo oo oo waaweyn ayaa ka qayb galeen saddex saddex gabar iyo hal wiil oo cabdillahi dho iyo ilhaam munira iyo najma aa ka qayb galeen marka waxaan kasoo helnay guulo guul aad loo taaban karo oo bilada dahab tartankani muxuu sarareeb u yahay tartankan wuxuu sarareeb u yahay ciyaaraha oo adduunka een, ka dhici doona tokyo een, ciyaaraha isra- oo olombikada adduunka ka dhici doona labada kun iyo labaatanka magaalada japan ee tokyo ah waxaa jiro dhibcooyin lagu gaaro intaanan gaarin xagga marka dhibcooyinkaas waxaa la dhahaa g one games aa la dhahaa ciyaaraha oo g one ka la dhahaa marka waa ciyaartooyda waa inay ka qayb galaan tartamo badan si ay isugu diyaariyaan world world eh, ciyaaraha adduunka oo ka dhici doona olombikada labaatan iyo laba- labada labada kun iyo labaatanka so taasoo kamid yahay ciyaaraha waxay ugu tao ciyaaraha ugu qayb galayaan saas marka hadda maadaama aad bilad dahaba ay ciyaartooydii soomaaliya matalayay soo hoyeen in ay togyo gaaraan maxaa ka xiga tartano kale miyaa jira mise hadda way soo baxeen waxaa jira maya tartamo badanaa jira hadda waxaa dhici doona bishan bishan bisha soo socota august soo socota waxaa dhici doona ciyaaraha reebka qaarada africa oo ciyaartooydeena isku diyaariyeen oo ka qayb geli doona oo ku dhici doona morocco asagana waa inaan ka qayb galnaa waa ciyaarahaas waxay dhacaan ciyaaraha olombicada adduunka intayna dhicin ka hor sida ku reereebata lagu soo baxo laakiin intaa ciyaarahaas gaarin ciyaaro yar yar oo waxaa jira la ciyaaro qaarada yurub lagu ciyaaro qaaradda africa lagu ciyaaro qaarar kale waxaa jira dhici doona youth african games oo dhici doona asna dhici doona magaalada morocco oo l oo loo ciyaari doono laisku diyaari doonta ciyaaraha august oo si olombicada loo gaaro labil labada kun iyo labaatanka marka waxaa jira tababar dheer iyo pointyo dhibcooyin badan inaa helid waa siaa u gaartid so ciyaarahaasa hadda wadnaa ciyaarta aan ciyaarna waxay ahayd ciyaaro kamid a dhibcooyinkaas u helno marka rajada hadda waa sidee waxaan soo ciyaarnay ciyaaro badan waxaan soo ciyaarnay ciyaaraha sarireebka qaaradda africa sanadkii tegay bishii bisha may waxaan ku guuleysanay waxaa kasoo qayb galay ciyaarahaas konton iyo afar wadan oo qaaradda africa oo dhan ah algeria lagu qabtay waxaan ku guuleysanay bilada maarta saddexaad iyadoo ciyaaro wadamo oo tababarkooda heer sare ay ciyaareen waxaa keliya naga horeeyay waa egypt iyo tunisia oo iyagana ahaa ciyaartooy aad xirfad badan tababar heer sare haysta annaga soomaaliyan nahay wadankeena soo saar iska yayaa iyadoo taasaas tahayna waxaan ku guuleysanay bilada saddexaad oo qaaradda africa oo dhan ayaan soo qaadnay marka magaceena meel horuu tagay so saasaa nagu saasaa qiimeynta aada nagu u helay marka marka biladaha hadda ay ku guuleystaan dhalinyarada soomaaliyeed madahab oo keliya mise ciyaarahan waa ciyaara takwandowga qof qofaa loo ciyaaraa iyo waxaa loo ciyaaraa culeyska qafka ku xiran tahay dadka qaarkood waa konton kiilo qaf qaarkood konton iyo sideed kiilo qof kasta wuxuu la ciyaarayaa kiilada kiilada u yahay qof lamida marka ciyaarahan soo ciyaarna qaarad waxaan ku guuleysanay qaarad birad maarta waan ku guuleysanay waxaan ku guuleysanay silver waan ku guuleysanay maarta iyo iyo iyo qalinka waan ku guuleysanay dahabkana waa ku guuleysanay hadda tan hadda ciyaarta habeenka dhaweyta dhacday oo weekendiga lasoo isbuucan sanadkii xadda lasoo dhaaf ka dhacday magaalada ingiriiska gobol ka mid ah waxaan kaga guuleysanay biladaha oo dahabka laakiin qaaradda africa markaan tagnay africa ciyaaraheeda tartanka aada u heer sareeyaa wadamo waxaa kasoo qayb gala aada u heer sare xirfadooda xirfadooda aada u fiican tahay so waxaan kasoo qayb waxaan kasoo qaadnay gobol ka mid a ilhaam la dhahayo ilhaam aadan ismaaciil waxay soo qaaday bilada maarta ah oo u ah guul aada u weyn qaranka soomaaliyeed in calanka soomaaliya meesha laga taago astaanta calanka la tumo wiil kaloo ka sareeyaa jiro faysal aweys la dhahay adana sanadkii two thousand laba kun iyo shan iyo tobanka waxaan kusoo guuleysanay qaaradda afrika bisha bilada saddexaad iyagana soo helnay oo aan tunisia aan kaga qayb galnay ciyaaraha tartanka sareereedka qaaradda afrika oo tunisia lagu qabanayo marka ciyaartan waa ciyaarta kuweyna soomaalida uma yaqaanaan laakiin weligeeda jirtay marka xiriirkana waa xiriir hadda aada u dhisan marka insha allah waxaan rajeynaynaa wolk wolk ciyaaraha olympics adduunka inaan labada kun labaatanka tokyo inaan kasoo qaadno bilada aada u qiimo badan oo caalamka soomaaliya shaqaalaasha laga taago adigoo soo koobaya ugu dambeyn wadamada aad ka guuleysateen oo dhalinyarada soomaaliyed ka guuleysateen dhalinyarada magacyadooda bilada dahabka ku guuleystay waxa waxaan ka guuleysanay mozambique waan ka guuleysanay waxaan ka guuleysanay south africana waan ka guuleysanay waxaan ku waxaa ku guuleysatay ilhaam ismaaciil waxay ku guuleysatay bilada dahabka cabdillaahi cabdillaahi fuaadna wuxuu ku guuleysatay bilada dahabka munira munira cabdiwaaxidna waxay ku guuleysatay bilada dahabka najmana waxay ku guuleysatay bilada silfarka oo qalinka
kaasina waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka xiriirka tekwandoga ee soomaaliya axmed ciise krish oo la hadlayay jamaal axmed cismaan oo ku sugan washington
markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa soo jeedinaya
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo muwaadiniin kenyaana oo galay faraha dhinaca qaxootiga oo haatan ka walwalsan sidii ay ku heli lahaayeen muwaadinimadooda marka la eego qorshaha cusub ee hudhuuma one oo ka mida mashruuca dadka reer kenya loogu horumariyo dhanka adeegyada iyo qorshayaasha jaangooyinta mashaariicda dowladdu ay ugu talagasho si markaasi lagu ogaado deegaan kasta dadka degan waa walwal weli haysta dadka soomaalida ah ee faraha qaxootiga ku jira ee iyagu u dhashay gobolada dadka soomaalidu ay degaan ee gobolka waqooyi bari waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed cabdirasaaq oo ka mid ah asaasayaasha agent of peace oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadgelyada iyo weliba horumarinta bulshada iyo cabdisalaan aadan maxamed oo ah agaasimaha guud ee kollejka macrifa ee xaafadda sawdsea waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdirasaaq asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu v o a waa mahadsantihiin arrintan xudhuma wan haddii aan fiiriyo horta wax dan fiican oo yir soomaalida ma lahan Ee, waxaa jiraan dad ba- dad badan baa jiraan oo soomaaliya oo dhallinyaro ah oo farahan qaxootiga galeen marka la diiwaangelinayo haddii loo diiwaangeliyo qaxootinimo loo diiwaangeliyo qofkaas asaga ah sharcigiisii kenya ahaan ha ugu dambeynaya Een, ta labaad qofka haddii mar qaxooti u galo sida iska dhaaf shaqata ma heli karo ma shaqaysan karo ma ganacsan karo kama dhex bixi karo qaxootiga qofkan qof la celin karo oo loon karo qaxootiga oo loon karo soomaaliya ma aha lama celin soomaaliya lama celin karo marka qofkan waxaa u geysay gaajo haddii aan soo qaadana tusaale 1982gii wixii dhacay waddanka waa naqaanaa Eh, 1992 93 94 waa ognahay horumar ma jirin waxbarashada ma jirin een, oomana jiray baahi badan baa jirtay marka qaxootigan laga furay reer qaxooti laga furay dadkan soomaaliyihiin imaadeen kuwa maskan soomaali ay yihiin waxaa la arkay inay chance heli karaan dadkan oo ah inay cuntana helaan free ah guri helaan free ah waxbarashada freena ay helaan marka dadka sidii bay u galeen farihii bay galeen haddana farihii in laga saaraa loo baahan yahay sharciga kenyaanka ay qaataan marka huduma one maxaa dana ugu jiro dadka reer north eastern siiba markii la fiiriyo ilmaha faraha xusay ku jiraan waxaa arkaysaa reer degan gaarisa oo kenyaan ah laakiin sharci aan lahayn caruurtoodii ma bixi karaan meel ma aadi karaan ma socon karaan magaalada ma gaari karaan waa tahay cabdisalaan aadan maxamed yaasiina waa salaaman tahay eh, walaalkii maxamed naxaale soo dhawow Eh, waxaan u malaynaa horta markaan ka hadlayna xudhumawan waa inaan gadaal xoogo u laabana Eh, sanadka markuu ahaa 1975 inuu aan u mala- 1978 ayaa la bilaabo wax la registration berigaas waxaa weeye dadka si qasaba kibaano looga jari jiray oo waxaa la leeyahay dadka kenyaanka waa inay kibaano qaataan kadib 1995 markii la gaaray ayaa waxaa la keenay wax la yidhahdo eh, second generation id wax la dhah ayaa la keenay taasoo loogu talagalay bal in datagii 1987 ilaa hadda la update gareeyo kadib sanadka markuu ahaa 2018 madaxweynuhu wuxuu soo saaray eh, order ama executive order one ayuu soo saaray oo loogu loogu yagleelay ama loogu diyaariyey huduma number wax la dhaha oo loogu talagalay dadka kenyaanka caruurtoodii iyo iyakaba in la diiwaangeliyo had saad og tahay dadkii id qaadanaya waa dadkii 18 years iyo wax ka sarreeyo laakiin huduma waxay noo fududaynaysaa caruurteen inay id ku qaataan iyagoo markaas dhashay la diiwaangeliyo taasoo faa'iido weyn annaka noole kenyaankana faa'iido weyn u leh tan kale waa inaan dhinaca kale ka fiirino in dowladda ay leedahay hal senta ama hal saaba oo laga hago dhammaan dadka kenyaanka si dowladdu ay u haysato data u updated eh maadaama dadkan ay bateen populationku batay maadaama arrintan oo arrin lacag hagaajinta ay badatay cyber security batay arrimaha la xiriira argagixisada ay bateen Eh, dadkii kenyaanka iyo dadkii foreigners la kala- laga- loo kala- loo kala garan waayey iyo dadka walaalkii maxamed uu sheegay oo kenyaanka ah oo laakiin fartooda gashay eh, kibaandhaha u gashay iyo kuwo kaloo fara badan oo kenyaan oo dibad aaday oo kibaandhaha fartooda kala baxay mutooda waa jiraan oo kenyan way ahaan jireen baasboor ingiriis ay qaateen fartooda waxay ka bixiyeen systemka kenya ay ka bixiyeen maanta way usoo laaban rabaan dadkaas dhan in la ogaado tan kale ugu muhiimsan waxaa weye kenya waxaa weye dakhligeed ugu weyn waa canshuurta canshuurtaas ayaa loo qiibiyaa muwaadiniinta waxa lagu dhisaa haddii marka dadkaan ogaan wayno canshuurta intee laga keenaya haddii dad canshuur ay bixinayna ay iska joogaan hadduu qaxootiya qaxooti aado hadduu canshuur bixinaynana waa in la qabtaa Eh, maxamed haddiiba qorshahan huduma one ama barnaamijkan isdiiwaangelinta bulshadu ay tahay mid qorshihii mustaqbalka iyo sidii dadka wax loogu qaban lahaa eh, lagu qiyaasayo eh, maxaa ku diidantaa hudhumana hudhana markato ma diidani in waxda wax loo qabto laakiin qaabka loo wada ayaa aniga aan ku qanacsaneyn Een, waxaa arkaysaa dad meel wada degan guri wada jooga arkaysaa hal hooyo hal aabo kala wada ah laakiin marka ay fiirisid ilmahana qaar ba faraqoxoti ku jiraan ilmihii waa kenyaan oo xagga waxbarashada uu aad u karaasanayay marka ani t- t- ku duda waxay tahay horta farahan qaxootiga ku jirto ha laga saaro sababto waxaa arkaysaa konton kun oo dhallinyaro ah waxba qabsan karin soomaaliya aadi karin aan shaqaysan karin oo waxay u baahan yihiin in waxaan laga saaro kibaanadooda qaataan si ay mustaqbal wax u qabsadaan kontonkaas kun haddii la geliyo qaxootinimo la geliyo xaggee aadeen marka soomaalka ma laaban karaan waxaan u malaynayaa wuxuu ku soo celceliyay kelimada ah dadka farahooda qoxoti ku jiro oo konton kun eh laakiin waa inaan ka fikiraa dadka kale oo kenyaanku intaas soomaalida oo intaasu milyan eh xuquuqdooda waa inaan idan ka ilaalinaa laakiin khaladka intuu ka dhacay horta qaladku wuxuu ka dhacay dadkaas faraha qaxootiga loo geliya hadaan xagga dhigno gaajyada iyo dhibka haysto yaa eeda la dulsaaraya waxaa eed la dulsaarayaa dadka muwaadiniinta naftoodii oo la rabo inay wacyigooda kor u qaadmo oo ay ogaadaan iyo dadka siyaasiyiinta markaas joogay jiifka iyo kansala inay dadkooda u sheegaan dhahaan fartiina gelin inay dhahaan way soo marka ninka xildhibaanka ama waxaa ka sugaysaa inuu ka soo duulo nairobi uu imaado dhadhaab imaado ama uu imaado faafi uu imaado uu ku dhao faraxasa geli ma ka sugaysaba maya sababta hooyadan ama aabbahan wuxuu u baahan yahay ilmahan inuu wax baro wuxuu u baahan yahay ilmahan inuu wax cunaan wuxuu u baahan yahay meel saxan buu u baahan yahay intiina dowladda kama haysto waa dowladda gacan bidix bay ku haysay shacabkan xilligaas oo waxaa loo yaqaana shaqsi inay yihiin inay uga irabaan baa loo haystay oo oo- oo loo xisaabsanayay marka haddii uu helay dad ay isku eg yihiin oo soo qaxay oo xero loo furay oo la yidhahdaa raashin free baad ku helaysaan waxbarasho free baad ku helaysaan cuntana free baad ku helaysaan waxbarasho free baad ku- eh, guryo free baad ku helaysaan sidoo kale tana la yidhaahday wax ku dhibaya ma lahan marka ilmihiina u joogaan ninkiina baahayas afar xasan uu leeyahay inuu galo maxaa u diidayo wuu gelayaa dowladdiina dowladdiina way takoortay oo gacan bidixay ku haysay xilligaas waddanka hadda aan taaganahay siyaasiyiinteena mar kasta waxay u isticmaalaan faraha qaxootiga qaab siyaasadeed haddiina la doorto farahan saarina baa la dhahaa waayo faraha haddii la doorto dhahaa may saaraan markii la saari rabay xayaa ugu dambaysa ta kaleeto kiyaanka uma diidani hala xareeyo laakiin anigu waxaa igu daran waxay tahay waxaa arkaysaan dad badan oo ajanabi kalata soomaali aan ahayn oo kibaana haysto oon aabba lahayn hooyaan lahayn lagu siiyey magac qofka noocaase xataa qaara mise qaan gaarin qofka noocaase iyo qofka soomaaliga iskusi loolama dhaqmo haddii la fiiriyo hudhumana marka la fiirinayo cabdisalaam waad arkaysaa haddaba welwelka faraha badan ee jira waxa weeye wacyigii dadkii oon bislayn iyo madaxdii la rabay in ay ka dhaadhiciso dadka muwaadiniinta ee qaxootiga u galay inay nolol iyo waxbarasho ka helaan sidii ay dadkaasi muwaadinimadooda ku heli lahaayeen eh, ayaa loo baahan yahay in laga fakaro maxaa kuu muuqda adiga yaasiinow horta kenya waxaa la dhahaa wax impossible ma jiraan waxaan waxaan dhacaynin ma jiraan wax walba possible Eh, taas koley dadka na dhegeysanaya waa iska fahmayaanoo ina uun baana sharax En, waxaan ku sheegayaa eh, mandheera camal mandheeraan kasoo jeedaani waxaa weeye in sanadka lasoo dhaafay daradle loo jaray dad sanadahooda toddobaatan iyo sideetan ay jiraan inkabaani loo jaray taasna waxay ka imaaday in dadkii ay fadhiisteen dadkii allaas la keenay ay sheegeen dadka inay muwaadiniin kenyan ay yihiin oo ay lok ay ku yihiin qaar xajka aad aadi waayeen taasi marka waxay u taalaa countiga gaarisa oo qaxootiga ugu weyn u- u keenay inay bolisiyaal ay keenaan inay luubi u sameeyaan ay dadkooda soo cistaan ay u taalla laakiin su-aasha ugu daran waxaa weye maxamedow haddii la gaajoodo ma- oo maanta qaxooti laga furo rwanda iyo burundi mala mala soconaale dadka waa inay fikiraan yani maalan qaxootiyaa lagu keenay adiga oo wadankaas degan xaqaa leedahay xaqaadi waa iyo waxaa weeye dadkaad ada- aday ku imaadeen xuquuqdaada ilaaliso deegaankaad ilaaliso xaqaadina inay united nation ka qaado taasna waa wacyiga iyo siyaasadda inay fahansiyaan waay maxaa arrimaha ugala hadli weydeen madaxda waddanka kenya waa lagala hadlay dabay baa la hadleen Een, xataa mar uu amar ducaale imaada dhab imaada asagii madaxweyne ku-xigeenka wuu sheegay wuxuu dhahay faraxoodka waa la saarayaa waana saaraynaa wuu dhahay sidoo kale doorashadii dhicin ka hor dooranin ka horna wuu sheegay waa la saarayaa buu dhahay farihii waa la qaaday dad fara waa laga qaaday dhowr ilaa kuma- dhowr kun oo qof baa laga qaaday farihii oo konton kun ku dhawaa lagu qaa- fara laga qaaday farihii in la qaado u dambeysay tilaabo kale ma qaadin farihii dadka kale ma saarin ruanda ama burundi ama waxaa tidhahda suudaan haddii qaxooti laga furo malawda aadaya ba tidhahda wax aadaya ma lahan qaxooti wax raba ma lahan qofka qaxooti waxaa u geysa duruuf duruuftii waa dadkan haysay ugu dambayntii muxuu xalku yahay cabdisalaam adigu maadaamaad reer mandheera xalliseen dadkii aan sharciga lahayn ee da kasta ahaa si ay reer u- eh, gaarisara ku xalliyaan eh, oo dowladdii iyo dadkana dhagaysanayaaba ay uga faa'iidaystaan muxuu yahay xalku waa arrin u taalla elaska iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka garissa u taalla inay la yimaadaan eh, xal la yimaadaan oo ay sheegaan dadka muwaadiniinta kenyaanka iyo dadkaan kenyaanka ahayn Eh, yaasiino ugu dambeyntii annaga haddaanahay soomaalida eh, waddankan kenya daataageena wuu qasan yahay taariikh dheer xogteenna way qasan tahay waxaad arkaysaa hal maamo oo kibano ay u jartay boqolaal ruux boqolaalkan ay dhasheen hal maalin ay dhasheen marka dhatagaas qasan iyo lagu kala bixin waayey dadka muwaadiniinta ndija iyo da- oo u dhashay kenya iyo dadkii soomaaliya ka yimaaday iyo kuwa etoobiya ka yimaaday taasoo qas fara badan ay keentay taas marka waxay rabtaa in dadka siyaasiyiinta ay ka fikiraan dowladda kenyana xog rasmi ay siiyaan si dhataagi loo safeeyo dhataagina surun uu kusoo baxo haddiisan aheenna kuwii qaxootigale saasay u joogi doonaan yani xaq ma lahaan doonaan laakiin taas looma istaajinayo ama gaariga oo horumarinta dataga dowladda kenya looma istaajinayo konton kunoo ruux oo qoxotiya looma istaajinayo gaarigaas wuu socon doonaa intii kasoo gaartana way raaci intii ka hartana waxaa weynaa mar la- mar labaad ee la qaadi doonaa ab gaari ha sacbu socon taas aday ku talaabsalaan laakiin aniga waxaan sheegaya waxay tahay kow horta inaan la keenin magaarisa arrintan oon laga fariisanin odayaasha ka fariisanin culamada ka fariisanin sisna ka fariisanin oon go-aan laga gaarin inaan si nabagaarisa aan la gelin aanan la sameynin waayo xaq waxaan u leenahay inaan wixii noo daran kasoo horjeesanaa in la midoobo arrintan oo meel la saarinna hudhuma numberkaas inaanan farana u gudinin kuwaasi waxay ahayd maxamed cabdirasaaq oo isagu ah wakiilka hay-adda nabadda ee agent of peace oo u ololeeya nabadda iyo weliba xuquuqda dadka muwaadiniinta soomaalida ee reer kenya iyo cabdisalaan aadan maxamed agaasimaha guud ee kollejka macrifa ee deegaanka sawdsea labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabnainta aynoo joogto intayn mar kale wadanka kulmi doona haddii ilahay raalli karo sidaa iyo nabadgelya
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay dooda gaaban dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan amuuraha maraykanka maxamed cabdisan dheere ayaa inoola diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xerleelyaha guud ee maraykanka william barr ayaa axaddii toddobaad ka sheegay inay soo baxday warbixintii muddada dheer la sugayey ee dembibaadhaha gaarka robert muller uu ku eegayey in ololihii doorashada ee donald trump iyo dowladda ruushku ay isla maleegeen si trump uu guusha u helo iyo qodob labaad oo ah markii trump uu xilka qabtay inuu hor istaagay dadaaladii uu dembibaadhaha gaarkii ku doonayey inuu ka ogaado dadka laga yaabo inay arrintaasi ku lug yeeshaan warbixinta oo la aaminsan yahay inay boqolaal amaba kumanaan bog ka kooban tahay ayaa xeerlaaliya baaru ku soo koobay afar bog sida uu sharxayo garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeerlaalinta ee gobolka ohio warbixinta horta ilaa de- dhowr boqol oo big bay ahayd welina public lagama dhigin oo looma soo bandhigin eh, shacbiga iyo congresska intaba laakiin attorney generaalka oo donald trump baa loo gudbiyey oo markii horeba uu hoos imaanayay baarahan guud oo muller eh, xafiiskaas uu ka tirsanaa inkastoo shaqo gaara wahayay marka gudbinta u gudbiyey jawaabtii ay ka bixiyeen oo hordhaca waxay ahayd eh, in uusan jirinin waxa la yidhaha collusion ma hayna buu yidhi wada shaqeyn ka dhexaysay howlgalkii doorasho ee ee madaxweyne donald trump oo inay la shaqeeyeen ruushku si ugu guuleysto ma hayna buu yidhi taas yacni ma ma jirta buu yidhi laakiin haddee attorney xeerilaalyahana wuxuu yahay mid uu soo magacowday eh, madaxweynaha hadda fadhiya dad badanna waxay leeyihiin ilaa la helo eh, dhammaanshaha eh, warbixinta uu soo qoray muller eh, waa too early in judgmentigaas la qaato hadda yacni in go-aankaas in la wada qaato oo lagu wada qaco labada dhinacna oo haddee xisbiyada ahna laba reaction oo kala duwan bay ka kala bixiyeen iyo madaxweynaha ruuxiisuba baadhistan oo qaadatay muddo labiyo labaatan bilooda ayaa madaxweyne trump iyo qaar ka tirsan saaxiibadiisa jamhuurigu ay sheegeen inay iska caddayd in markii horeba ayna waxba jirin dadka maraykankana wakhti lagaga lumiyey sida uu sharxaya sadiiq maxamuud oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka minnesota madaxweyne trump eh, had iyo jeertaan ognahayba wuxuu kula xidhiidhaa bulshada warbaahinta bulshada ee twitterka loo yaqaano wuxuu soo qoray islamarkiiba inuu yidhi ma aragtay wax sir ah ama sharci darra ah oo aan oon oon oon la lahaa ruushka ma jiro cadaaladana maan hor istaagin eh, si dhammaystiran oo buuxda ayaa eedii layga dul qaaday maraykanka mar kale ah, ha weynaada buu yidhi. maraykanka mar kale ka dhigno dal weyn oo muhima marka halkudhegiisa caynkaas ahaa ayuu soo qoray Eh, jamhuurigu eh, w- qaarkood waxay leeyihiin wax arrintani kuwooda xagjirkii waxay leeyihiin eh, madaxweynuhu marka horeba eed muu lahayn oo waxaan waan ogeyn inay tahay wax dimuqraadigu iyo ay ka dambeeyeen iyo garabka midig ee fog Eh, laakiin intooda badani weli ma ma aragtay waxay codsanayaan in in la soo saaro dhammaan ma aragtay reportka dhammaystiran xubnaha dimuqraadiga oo iyagu ku badan aqalka hoose ayaanan ku qanacsanayn sida xeer ilaaliya baar uu wax u soo koobay islamarkaasna dalbanaya in warbixinta oo buuxda dadka maraykanka la soo bandhigo dimuqraadiga ninka la yidhaahdo jerry nadler oo ah guddoomiyaha guddiga sharciga guddoomiyaha guddiga sharciga wuxuu yidhi xeer ilaaliyaha guud intuuna hor yimaado waa inuu warbixiyaa wuxuu leeyahay isdhaaf badan baa ku jira buu yidhi ripoodka iyo wasaaradda cadaaladdu waxay soo qoray waxay soo bandhigayso isdhaaf badan baa ku jira uu leeyahay marka dimuqraadiga hogaaminta dimuqraadiga oo dhan sida nancy pelosi iyo jack sumor oo isaguna aqalka sare ah iyo nancy pelosi oo aqalka hoose ah waxay sheegeen inaan ninkan lagu kalsoonaan karin la yidhaahdo william barr sababtoo ah dhexdhexaad ma aha oo markii horeba wuxuu eedeyn jiray robert muller ayuu eedeyn jiray marka dimuqraadigu waxay leeyihiin shafaafiye waxaa af carabiga lagu yidhahdo ama hufnaan kama muuqato wuxuu soo qoray wasiirka cadaaladdu hufnaan kama muuqato sidaa darteed waxaan rabnaa in qoraalka dhan xogta dhan iyo reportka dhan si loo soo bandhigo bulshada iyo kongareeska labadaba bulshada maraykanka iyo kongareeska in intaba loo soo bandhigo reportka oo dhammaystiran saas ayuu ku doodaya dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in isjiijiidka arrintani uu muddo dheer qaadan doono lagana yaabo inuu ku dambeeyo maxkamadda sare ee maraykanka sida uu sharxayo murshid baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota waxay u ekaan doontaa inay codsan doonaan aqalka hoose oo aqalka wakiilada ee maraykanka ee house of representativeska oo dimuqraadiga xukumaan inay subiina u diri doonaan baa suurtagal ah attorney general xeerlaaliyaha guud ee maraykanka subiinadaas yani awood ay u leeyihiin inay kaga dalbadaan taana xeerlaaliyaha guud uu ka xudud gaaran karaa kadibna maxkamad bay sugi doontaa siay u egtaayna arrintan waxaa lagu xallin doonaa maxkamadaha maraykanka
dhegaystayaal waxaan kasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay warbixintii muddada dheer la sugayay uu gacanta ku hayay dembibaadhaha gaarka robert muller oo axadii toddobaadkan soo baxday intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandeer ayaana la socodsiinaya barnaamijkaas halkaaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a dhegaystayaal markaan waxaad ku soo dhowaataan dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa fanaanada luul jilaani lula
codka macaan ee lulu jilaani dhegeystayaal waxaa ay u dambeysay idaacaddeenna fiidnimo tan iyo kulantadeenna idaacadda alurnimo waa jaamac buulo jaamac jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan bahda v o a oo idinleh ismaqal dambe oo xiise leh
This is VOA News. I'm Gene Randall. Congressional Democrats are telling the Justice Department they want the full report put together by special counsel Robert Mueller. This as Republicans say it is